halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax jimcaha bisha abriil waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa sii wada jira halkan idinka soo jeedinaya aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba xuseen barre aadan
de horta aniga waxay la tahay shareecada islaamka waa hadda si loo fahmo laakiin aniga waxaan aaminsanahay shareecada islaamka iskuullada soomaalida iyo jaamacaadka gebigood waxaa lagu dhigaa shareecada islaamka
waa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan oo ka jawaabaya al-shabaab oo uga digay waalidiinta soomaaliyeed in ilmahooda ay u diraan dugsiyada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn waraysi ayaanu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerar la beegsaday caasimadda dalka faransiiska ee baariis waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid a xubnaha koongareeska maraykanka oo ka hadlay abaarta soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa xalay mar kale u dabqabsaday iyadoo wararku sheegayaan in dabku uu ka kacay suuqa loo yaqaano khaliifa oo ka mid ah suuqaasi bakaaraha kaasi oo uu ka holcay qaybaha bagaashka lagu iibiyo cabdiqaadir xasan maxamuud oo ka mid ah ganacsatada suuqan islamarkaana ku sugnaa suuqaadha kadib markii uu dabku ka kacay ayaa v o a u sheegay in dabkani uu bilaabmay goor dambe oo habeennimadii ah balse markii dambe lagu guulaystay in la demiyo kadib markii ay goobta soo gaareen gaadiidka debdemiska iyo weliba kuwa gargaarka degdega
maasantahay suuqa bakaaraha masiibo baa ku adsatay mar walba masiibadan waa soo lalaabataa dabadeedna wuxuu ku fiday meel dabaarna ah labaatan tan oo dantaqado camal meelahaas baa guwatay hadirtaan waa in yaroo kuwan alxamdulilah debdemis baa yimid hadda waa lagu guulaystay dadkii haduula waa la baktiyey cabdiqaadir ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mid a ganacsiyo yaryar oo nooca loo yaqaano dawaarlayaasha uu dabku burburiyey kuwaas oo ka samaysnaa sandaqado ilaa hadda lama hayo faahfaahin dheeraada oo la xidhiidha khasaaraha rasmiga ah ee nafya maalba ee uu geystay dabkaasi dabka noocan ayaa mid ku soo noqnoqda suuqan iyada oo xiliyo kala duwan uu sidan oo kale dab u qabsaday qaybo ka mid a suuqan bakaaraha kaasi oo dhaleeliyey khasaare hantiyeed
madaxweynaha faransiiska francois hollond ayaa sheegay in dhammaan calaamadaha ay hayaan ay muujinayaan in uu weerarku argagixisnimaha weerarkii lagu qaaday champs elise ee magaalada baris kaasi oo lagu dilay askari boolis ah labo kalena lagu dhaawacay habeennimadii xalay madaxweyne holland ayaa sheegay in ammaanka la xoojin doono xilli ay doorashada madaxweynenimo dalkaasi ay dhici doonto maalinta axad ah saraakiisha baaritaanka wada ayaa sheegaya in nin hubaysan oo kusoo booday gaari meel u dhow goob taranada laga raaco kadibna uu hubka darandooriga u dhaco ku furay gaari ay ciidamada boolisku leeyihiin kadibna isagiina ay ciidamada boolisku khaarijiyeen ilaa haddana ma cadda in cid kale ay kula lug lahayd iyo in kale ururka daacish amaba isis oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ayaa ninka weerarka fuliyey magaciisa ku sheegay abu yuusuf iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid a xubnaha ururkaasi isis booliska faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen ninkan balse aanay shaacin magaciisa iyo in uu la shaqeeyey kooxda isis iyo in kale
subax wacaanoo wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal iyo weliba jibco wanaagsan ayaanadu leenahay goob kastoo aad joogtaan amaba aad ku sugan tihiin sidii aad idaacaddeedii xalayba ku maqasheen afhayeenka al-shabaab cali dheere ayaa cajalad maqala uu soo duubay uga digay waalidiinta ilmahooda inay u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn haatanna wasiirka waxbarashada ee soomaaliya oo ka jawaabay hadalkaasi al-shabaab ayaa ugu baaqay inaynan waalidiintu dhag u dhigin hadalka al-shabaab awalna ay hore ugu dhigi jireen iskuullada hoose ilaa iyo sare waxbarashada tarbiyadda islaamiga ah iyo luqadaha carabiga taasi oo meesha ka saaraysa in iskuullada lagu dhigo oo keliya ta manaahijta reer galbeedku ay leeyihiin wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa sahre cabdi axmed uga warramay ugu horreynna waxa uu ka jawaabayaa wasiirku aragtidooda sida ay u arkaan cajaladaasi al-shabaab ay soo direen
dee horta aniga waxay la tahay shareecada islaamka waa hadda si loo fahmo laakiin aniga waxaan aaminsanahay shareecada islaamka iskuullada soomaalida iyo jaamacaadka gebigood waxaa lagu dhigaa shareecada islaamka waa gartay marka arrintan cusub ee al-shabaab cajaladdan ay soo saareen ay ku leeyihiin waa inaysan waalidiinta xataa geysan iskuullada lagu dhigo manaahijta reer galbeedka adinka ka dowlad ahaan ka wasaaradda waxbarasho ahaan sidee u aragtaan waxaan aaminsanahay aniga marka la yidhaahdo manaahijta reer galbeedka wax manaahijta reer galbeedka ma jiraan manaahijta waxbarashada iyo siyaasadaha waxbarashada dunida waa mid waa laka waxna la kala qaaqaataa waana la kala dhaxlaa marka soomaalida manhajkeeda kukusaysan yahay aragtida manhajka soomaalida laba laba arrimooda ma arkeysaa asal u ah mid waxaa weyaan islaamnimo talabaadna waa soomaalinimo islaamnimada waxa weyaan caqiidada iyo aragtida islaamka ay ka bixinaysa dunida dadka iyo nolosha guud ahaan asal u ah talabaadna waxa waaye soomaalinimo taasoo baahideenna iyo jiritaankeena dhanka qowmiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkeysa wax ka dhehaysa marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka soomaalida taasna waa waxay ku salaysan tahay ama ay ku dhisan tahay islaamnimada waxbarashada la baranayo waa in horumar horumar ay keeni kartaa waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo teknolojiyada habka waxbarashada waxbarista ardayda iyo iyadoo mar walba laga dhim qaadanayo islaamnimada iyo soomaalinimada waa gartay marka takaloo saddexaad waxa waaye oo meesha taalo in soo saara arday soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda xagga diinta xagga dhaqanka iyo wadaniyadda marka ma garanayo sida ay dadku yihiin manaahijta soomaalida waa manaahij meelo kale laga soo amaahda laakiin manhajka soomaalida ee waxbar waxbaridda ama waxbarashada waxaa mar walba uu ku salaysan yahay horta laba laba arrimood aad mudig u ah islaamnimo mida waa soomaalinimo waa gartay principleska kaleentana waad waad og tahay waa waxaa ma arkeysa hadda adiga aad ku sheegaysa reer galbeed laakiin waa waa siyaasadaha iyo manaahijta caalamka oo idil oo ah ardayda in wax la baro dhaqankooda iyo laga dhigo kuwa firfircoon doodaha ka qayb qaadan karo la socon karo ma arkeysaa mar walba isbedelada casriga ah waa gartay marka anaga aniga waxay la tahay manhajkeena wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba islaamnimada waa gartay bal dhinaca kale haddaad fiiriso al-shabaab dagaal ayay idinkugula jiraan dabcan guud ahaanna waxay kasoo horjeedaan dowladda federaalka iyo ciidamada amisom ee jooga hanaankii waxbarashada iyo arrimihii bulshada ayayna hadda faragelinayaan wasaaradda waxbarashada adiga ayaa wasiirkeedii ah bal marka arrintan sidee caqabad ugu tahay dadka ilmahooda ee iskuullada iyo jaamacadaha u dirsanaya waalidiinta iyo guud ahaanba hanaanka waxbarashada ee dalka aniga waxay la tahay laba arrimood waa muhiim waxaan in la siyaasadeeyo ma aha ama dadka soomaalida oo masaakiinta ah qalbiga laga xado laakiin cid walba way og tahay ciddaan ogeyn dadka soomaaliyeed ee waalidiinta ahna waa loo sheegaya iskuullada soomaalida kuwa hoose kuwa dhexe iyo kuwa sareba waxyaabaha lagu dhiga waxaa ugu horeeyo mar walba tarbiyadda islaamka waxay ka tahay ilaa iyo galaaska koowaad ilaa iyo galaaska laba iyo tobnaad secondary schoolk waa lagu qaataa waxaa kaloo meesha lagu qaataa af carabi oo keenaya ayadana inuu dhaqankii usii dhaweeyo islaamnimada af soomaaliga oo kobcinaya dadka ma arkeysa in afkoodii la baro wadaniyadii iyo identityga yiaado la baro waxaa kamid cilmiga bulshada kaasoo ma arkeysa taariikhdii iyo geografigii dalka iyo waxaas oo lamid ah iyo science iyo xisaab
wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan oo khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed oo ku sugan washington waxaanad ku dhegaysanayseen dhegeystayaal idaacadda idin subaxnimo idinka imanaysaa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington senator emy clopsher iyo congressman tom emer oo gobolka minnesota wakiilka uga ahaa golaha kongresska iyo golaha senatka mareykanka ayaa shalay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolkaasi iyo qaar ka mid a hay-adaha sanfalka la yeeshay kulan ay uga hadlayeen sidii abaaraha bariga afrika wax looga qaban lahaa kulankan ayaa daba socday dhambaal ay labada mas-uul dhowaan u direen madaxweynaha mareykanka donald trump oo ay walaaca uga muujiyeen doonista maamulkiisa ee dhimista miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda u s aid maxamuud mascadda ayaa haddaba warbixintan inooga soo diray minnesota kulan ay soo agaasintay emy calobajer oo gobolka minnesota u matasha aqalka sanadka ee maraykanka uuna ku weheliye wakiilka minnesota ee golaha kongareeska tom emer ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira soomaaliya kulanka oo lagu qabtay xarunta a r c magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayna ka soo qayb galeen hay-adaha samafalka a r c araha reid horn of africa iyo qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka ayaa diiradda lagu saaray sida maamulka trump loogu qancin lahaa in aanay dhimis ku samayn lacagaha lagu bixiyo gargaarka oo ay dhowaantan sheegeen inay dhimayaan senator emy colobajer ayaa sheegtay inay si aada uga warwarayso in lacag kor u dhaafaysa toddobiyo toban bilyan oo dollar la doonayo in laga jaro miisaaniyadda gargaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda u s aid
waa arrin laga walaaco markaad aragto lacagtaasi ka badan toban iyo toddobada bilyan ee la jarayo taasi oo ka go'aysa miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sanduuqa kaalmada maraykanka iyadoo lacagtaasina loo kordhiyey ciidamada ma xuma inaynu ciidan adag yeelanno laakiinse sida ugu wanaagsan ee saaxiibo caalami ah lagu kasban karo ayaa ah in la caawiyo marka ay baahan yihiin emy colobajer ayaa sheegtay in iyada iyo tom amar ay si wada jir ah isaga kaashanayaan sidii gacan looga geysan lahaa abaarta ka jirta soomaaliya iyagoo aan eegaynin siyaasadda xisbiyada ay kala matalaan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxayna xustay in soomaali badan oo gobolka minnesoura deggan ay si uun u saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya
waxaa halkan ku nool soomaali badan oo ay ka maqan yihiin qoysaskooda iyo qaraabadoodii runtii haddii aad dadka ku caawin weyso dalkooda ugu dambayntii waxay soo gaari doonaan xeebahaaga waana sababta aynu dunida oo dhan uga arkayno qaxootiga iyo muhaajiriinta qulqulaya waxaana taasi keentay abaarta iyo macaluusha jirta wakiilka gobolka minnesota ee aqalka koongareeska maraykanka tom emer ayaa sheegay in washington ay ka jirto baahida ah in la dhimo miisaaniyadda dowladda balse isagu aanu rumaysnayn in dhimista miisaaniyadda gargaarka dibadda oo keli ahi ay xalinayso dhibaatada dhaqaalaha ee jirta waxaasey cuuryaaminaysaa buu yidhi barnaamijyo waxtar leh oo gargaar iyo xataa kuwa lagula dagaalamo korarka kooxaha xagjirka ah tom emer ayaa xusay in kooxaha argagixisada sida al-shabaab ay dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaystaan
kooxaha argagixisada ah sida al-shabaab oo kale ayaa inta badan dhibaatooyinkan oo kale ka faa'iidaysta mana awoodno inaannu oggolaanno in arrintaasu sidaas oo kale ay naga noqoto maanta waxyaabaha madasha layskula soo qaaday ayaa waxaa ka mid a walaaca ay dowladda maraykanku ka qabto in gargaarku uu galo gacanta kooxaha xagjirka ee ka dagaalama soomaaliya waxaana hodan xasan oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo arrintaasi ka jawaabaysa ay sheegtay in dadka soomaaliyeed aanay jeclayn al-shabaab ayna u arkaan dhibaato la soo daristay waxayna xustay in tabaha al-shabaab ay adeegsato ay ka mid tahay iyagoo maraykanka dadka u tusay inuu yahay cadowgooda hodan xasan ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay haatan haysato fursaddii ay dadka soomaaliyeed ugu muujin lahayd inay tahay saaxiib damqanaya hodan ayaa dhinaca kale qabta in xalka abaaraha soo noqnoqonaya aanay ahayn uun in cunto dadka loo geeyo marka abaari ay dhacdo oo keliya ee wax intaa ka badan loo baahan yahay ma aha xal intii cunto meesha lageey laga soo laabtay laakiin xal joogto ah oo dawladda inay ay caawiyaan inay dib u dhisanto dadka in la caawiyo oo laga caawiyo ama hadday beere leeyihiin siday beere u abuuran lahaayeen waxa ugu muhiimsan waa biyaha soo biyaha waxaa la qodi karaa ceelal cabdirasaaq cabdi oo ka tirsan hay-adda reid horn of africa oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii aragtida isku dhaafsanaysay kulanka oo v o a la hadlay ayaa rajo ka muujiyey in dadaalka ay wadaan amy coloboger iyo tom amer uu joojin karo soo jeedinta maamulka trump ee dhimista gargaarka waana fariin runtii ay aad iyo aad u qaateen labadii mas-uuloo haddanala joogay aan rajaynayno inay kula noqon doonaan maaragtay madaxweynaha iyo dowladda aanna rajaynayno insha allahu tacaala in maaragtay arrintaas ay wax ka qabtaan emy coloboger iyo tom emer ayaa bogaadiyey dadaalka jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay ugu gurmanayaan abaaraha ka jira soomaaliya maxamuud mascade v o a minnesota
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu mar kale idin leenahay goob kastoo aad joogtaanba haatanna dalka faransiiska sidaad warkaba ku maqlayseen dalka faransiiska waxaa lala beegsaday mid ka mida waddooyinka ugu waaweyn caasimadda dalkaasi ee baariis weerar haddaba xuseen bare aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay mid ka mida dadkii soomaalida ah ee ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay kaasi oo lagu magacaabo khadar axmed xasan aada baad mahadsantahay walaal waxaan waxaan joogay meel aan aada uga fogeyn wadada bartamaha ah ee ka dhacay weerarku ka dhacay meeshosanlisey markaa runtii aada ugama fogeyn mar keliya un baan maqlayba tareenadii iyo gawaadhidii public ahaa ee dadweynuhu isticmaalayeen oo aan shaqaynaynin iyo kuwii kaleba iyo wadadii oo xidhan wadaduna wada weyno marka shaqooyinka laga yimaado la isticmaalaya bay ahayd ilaa haddadan aan kula hadlaayana wadadaas awgeed baan u xanibanahay oo aanan meesha uga bixin marka telefishinada markaan daawanay waxaan aragnay in meeshii uu ka dhacay waddadii aan mari lahayn uu ka dhacay weerar nin booliisa lagu toogtay oo qof kale kuto nin kale uu ku toogtay sidoo kale qof kale la dhaawacay kii wax toogtayna la dilay marka jaawareerkaasaa jira oo meesha oo dhan baa qasan marka intaasaan warbixin ilaa imka hayaa walaal bal waxaad faahfaahin naga siisaa waddadan uu ka dhacay weerarku waxaa lagu tilmaamaa inay kamid tahay waddooyinka ugu caansan magaalada baariis ee dalka faransiiska maxay tahay markaa meeshaas aada baad umahadsan tahay waddadani waxa weeye waa waddada ugu caansan yurubbaba markay marka laga yimaado baris waxay dhahaan waxa weeye waddada ugu weyn yurub waa waddo ballaadhan inta badan markay dhacayaan dabaaldegyada iyo maaragtay madaxweyneha marka waddankan loo doorto oo kale meelaha la mariyo weeye madaxdu ay maraan ee loo xidho iyo maalaha maalmaha ay leeyihiin ay u dabaaldegaan xornimada waddanka loo dabaaldego meelaha maaragtay dabaaldega laga sameeyo weeye ma waxa weeye meel aan saa uga fogeyn turafel oo ah birta dheere iyaduna caanka ay ku tahay baris ku tahay marka waxa weeye waa meel caan ah oo runtii yurub oo dhanna caanka ah faransiiskana si gaara caan uga ah sidaynu ka warqabno dalka faransiisku wuxuu isku diyaarinayaa doorashadii madaxtinimada marka arrintani saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada saameyn way ku yeelan kartaa doorashada waayo iminka muddooyinkii ugu dambeeyey doorashada laftigeeda isbedel cusub ku yimi labadii xisbiga ugu waaweynaa kaalmaha hore laga filayay xisbigan iminka francois holland aanu usoo iska soo sharaxayna b s iyo u m p oo sarkozy berigii hore uu iska soo sharaxay oo iminkana fiyon nin la dhahaa uu maaragtay madax ka yahay oo aada loo saadaalinayay inay kaalmaha hore soo galaan baan kaalmihii hore meel aada uga fog saadaalintii guuda la qaaday aftidii guuda la qaaday aada uga fog oo laba xisbi oo kale oo iyagu runtii la islahaa halkan ma soo gaarayaan baa kasoo horeeya sababtuna waxa weeye oo shacabku shacabku aada uga niyad jabay xagga ammaanku aanay wax badan ka qaban adigu dhaliilo fara badan oo jira awgood ayaa maaragtay xisbiyadii labadii xisbiya waaweynaha ay maaragtay sidaa dib ugu dhaceen maalmihii ugu dambeeyeyna doorashada waddanku isu diyaarinayay maadaama ay foodayn ugu soo hayso waad ka dareemaysay guuxa waddanka oo dhan in laysu diyaarinayo oo dad intii ka badan sida laga sheegaya telefishinada intii berigii hore dadkii codeyn jiray dad ka badan inay soo baxaan oo cod codka dhiibtaan baa maaragtay la rajeynayaa sanadkan
dhegeystayaaalkaasi waxa ahaa khadar axmed xasan oo ku sugan magaalada baariis ee caasimadda waddanka faransiiska waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey xuseen bare aadan isagoo ugu warramayey weerar habeenkii xalay ahaa ka dhacay waddankaasi faransiiska haatanna aynu ku sii soconno qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna subaxnimo ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha islaamka iyo weliba isla xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jemes matis ayaa booqasho ku maraya qaar ka mida dalalka dunida islaamka ee bariga dhexe iyo bariga afrika booqashadan ayaa ah mid si gaara looga hadlayo iskaashiga militari ee maraykanka iyo qaar ka mida dalalka islaamka dadka u kurgala siyaasadda dunida islaamka ayaa walaac ka muujinayay siyaasadaha maamulka cusub ee madaxweyne trump maadaama oo uu ololihiisii doorashada kaga dhawaaqay arrimo badan oo aanay dunida islaamku jeclaysan hase ahaatee booqashadan ayaa u muuqata mid walaacaasi meesha ka saari karta sida uu tilmaamayo axmed xareed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira booqashadani waxay astaan cad u tahay in maamulka cusub ama hogaanka cusub ee dalka maraykanka uu yeeshay iyo dowlado badan oo bariga dhexe ku yaala inay xiriir dhow leeyihiin si kasta oo hadalkii trump ee tartankii doorashada dad badan oo muslimiin ay u dhibsadeen gaar ahaan wadankan masar waxaan ogsoonahay waa wadankii ugu horeeyey oo soo dhoweeyey doorashada inuu kusoo baxo trump kusoo baxo sidoo kale waxaan ogsoonahay inuu madaxweynaha wadankani booqasho ku tegay dalka maraykanka wadamada khaliijka oo markii hore hadallo trump kasoo baxay intuu tartanka ku jiray xoogaa ay dhibsadeen ayagana kadib xiriirkoodii dib ayuu uu u bilowday sidii hore dabcan si kasii adag aad moodo marka muhiimadda ugu weyn ee maamulka cusub oo maraykanka iyo xiriirka kala dhexeeya bariga dhexe waxay u badan tahay muddooyinkan dambe inay xoogga saari doonto dhinaca ammaanka oo weliba laba garab ah oo ah wadamada ay aaminsan yihiin inay dhibka ku hayaan bariga dhexe oo iiraan ugu horeyso in siyaasad midaysan ay ka yeeshaan iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya oo oo daacish ugu horeyso oo suuriya ciraaq ka jira iyagana in gacan bira lagu qabto masar weliba waxaa si gooniya ay ay muhiimad ugu ugu ya ugu leedahay libiya oo kale oo xaaladeedu ayagana ay hadda faraha ka baxday iyo amni darrada qaarkeed dalka masar naftarkeeda soo gaartay iyo xiriirkii hore oo obama intii uu wadanka maraykanka madaxweynaha ka ahaa xoogaa xumaaday oo taageeradii military oo maraykanku masar siin jireen in dib ay usoo celiyaan ay rajeynayaan booqashada xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka oo ku soo maray qaar ka mid ah dalalka islaamka sida sacuudiga iyo basar ayaa waxaa si gaar ah u soo dhoweynaya dalalka sunniga ah iyagoo u arka in arrintani ay tahay fariin ku socota iiraan iyo xulafadeeda sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda bariga dhexe xuseen saxnuuni booqashada james martis xogayaha gaashaandhiga uu ku marayo bariga dhexe siyaabo kala duwan ayaa looga arkay dunida muslimka ee mandiqadan sababtoo ah madaxda dowladaha suniga sida khaliijka iyo dowladda masar ayaa si weyn usoo dhoweeyey waxa ayna u arkaan mid sii xoojinaysa isbahaysiga dhinaca militariga maraykanka uu la leeyahay dowladaha muslimka gaar ahaan sunniga ku nool bariga dhexe sidoo kale dowladaha uu sida gaarka ah u booqday ee sacuudi arabiya iyo masar ayaa xiriiran u arkaa mid ay aada ugu baahan yihiin maadaama ay ku furan yihiin caqabado iyo culaysyo ka haysa dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo kooxda xuutiyiinta sidoo kale xuseen dhinaca kale dowlado kale oo ku yaala bariga dhexe sida dowladda iiraan ayaa u aragta booqashada james martis mid sii hurinaysa xaaladaha ka jira dalalka syria iyo yemen waxaana jira ayay leeyihiin xeldheerayaasha maalmihii lasoo dhaafay in erayo ad adag ay isweydaarsanayeen dowladaha maraykanka iyo iiraan taasoo midba midda kale ay ku eedeysay inay taageerto kooxaha argixisada ee ka jira bariga dhexe marka si guud waxaa kaloo loo dhihi karaa booqashada james martis waa mid bog cusub u furi karta in dib loo soo celiyo wadahadaladii u dhexeeyey falastiin iyo israel taasoo fure u noqon karta meelaha uu masar martis waa xogayaha gaashaaniga dalkaasi maraykanka uu booqday sida masar iyo sacuudi arabiya oo iyagu ah laba dowladood oo si weyn u taageera qadiyadda reer falastiin dunida islaamka waxaa muddooyinkan dambe si weyn u saameeyey dagaalada ka socda suuriya iyo yemen oo ay dalalka shiicada iyo sunnigu ku kala aragti duwan yihiin waxaa sidoo kale jirta in ismaandhaaf uu u dhexeeyo maraykanka iyo ruushka oo ku aadan dagaalka suuriya iyo taageerada iiraan arrimahan ayaa dhammaantood qayb ka ah waxyaabaha booqashada xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka uu ku tegay bariga dhexe u yeelaya ahamiyadda gaarka ah sida uu faahfaahinayo axmed xareed oo ka faalloodo arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira maraykanku wuxuu isku dayayaa inta badan marka laga reebo iiraan wadamada gobolka oo dhan inay isku aragti ka noqdaan arrimaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan gobolka bariga dhexe gaar ahaan dalka masar oo hogaankii hore maraykanku intuu joogay ay isfaham toosa unan jirin oo aan ogsoonahay wadankani inuu si hoose uuna ula xiriiri jiray oo ta oo kala dhexaysay isfahan kala dhexeeyay bashaar al asad dalka masar oo asagu aada mooday inuu laba qolo u dhexeeyey oo ruushkan uu xiriir la lahaa dhinaca iiraan naftarkooda ay isku dhawaayeen muddooyinkii dambe in maraykanku uu doonayo hadda inay go-aan cad qaataan oo ay cambaynka maraykanku ama dagaalka uu ku hayo kooxaha ka dagaalamaya suuriya iyo ciraaq iyo weliba libiya iyo siyaasadda guud oo bariga dhexe ku saabsan inay isku aragti ka noqdaan marka sidaan isleeyahay amaba muuqata siyaasadda maraykanka hadda wixii kasoo hara ruushka iyo iyo iyo iiraan waxay isku dayayaan inay isku siyaasad ka noqdaan oo ay maraykanka mawqifka uu ka taagan yahay ama sidii uu doonayay xaaladaha bariga dhex wuxuu ka qabto inay mawqifka ama go-aankaas la istaagaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulantida dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal xuseen barre aadan iyo weliba barnaamijkii amuuraha islaamka haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda iyada subaxnimoyda ka imanaysa washington haatan xuseen oo isla stuudiyaha igu heliya xuseen wararka adduunka haddaynu dib u jaleecno maxaa ugu waaweynaa oo inoo haysaa mahadsanid shirwac suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa uu xalay mar kale dabqabsaday iyadoo wararku ay sheegayaan inuu dabku ka kacay suuqa loo yaqaano khaliifa oo ka mid ah bakaaraha kaasi oo ka holcay qaybo bagaashka lagu iibiyo madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa sheegay in dhammaan calaamadaha ay hayaan ilaa iyo iminka ay muujinayaan in weerar argagixisnimo uu ahaa weerarkii lagu qaaday shanselise ee magaalada bari kaasi oo lagu dilay askari boolisa laba kalena lagu dhaawacay habeennimadii xalay ahayd madaxweyne holland ayaa sheegay in ammaanka la xoojin doono xilli ay doorashada madaxweynaha dalkaasi ay dhacayso maalinta axadda ah saraakiisha baaritaanka wada ayaa sheegaya in nin hubaysan uu ka soo booday gaari meel u dhow goob tareenada laga raaco kadibna uu hubka darandooriga u dhaca uu ku furay gaari ay ciidamada boolisku leeyihiin kadibna isagii ay ciidamada boolisku u khaarijiyeen ilaa haddana ma cadda in cid kale ay halkaasi ku lug lahayd ururka isis amaba daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ninka weerarka fuliye magaciisa ay ku sheegeen abu yuusuf iyagoo ku tilmaamay inuu ka mid ahaa kooxdaasi isis safiirka qaramada midoobay u fadhiya maraykanka ayaa ka hadashay dalka iiraan iyo kooxda xisbullah iyada oo sheegtay in maraykanku uu ula dhaqmayo sidii khatar soo kordhaysa iyadoo lagu jiray kulanka billaha ah ee golaha ammaanku uu diirada ku saaro bariga dhexe gaar ahaan xaaladda israa'iil iyo falastiin ayay nikki heley sheegtay in golahu uu ballaarin doono si ay u eegaan khatarta kale ee gobolka hadalka safiir neki hille ayaa imanaya maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson uu dhaleeceeyey dowladda iiraan maamulka madaxweyne donald trump ayaa sheegay toddobaadkan inay sameynayaan sagaashan maalmood ay u dibegis ku sameynayaan heshiiska nukliyeerka si ay u qiimeeyaan haddii joojinta cunaqabatinta iiraan ay ku jirto danta amniga qaranka ee dalkan maraykanka aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal oo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waxaanaad ku dhegaysanayseen v o a washington ciddii wararka iyo weliba warbixinadaasi hayseegaana waxay dib uga daalacan karaan boggayaga v o a somali dot com gabagabadii idaacaddeenna ayaynu kusii siqaynaa subaxnimo ee ka hor inta aynaan gabagabayn aynu dhinacii heesaha kaalmaha heesaha aynu eegno waxaa idinku soo maqan codkeedii tolmoonaa fanaanada xareeda ismaaciil dunya iyo weliba heestii lurkii caashaqa salaam waxaan filayaa inaad si weyn ugu hesheen baan filayaa codkaasi xareeda ismaaciil dunya iyo weliba heestii lurkii cishqiga waxay dhegaystayaal guniya gebagabiya gunaanad ba u tahay idaacaddeenni subaxnimood si wada jira ay maanta idinku daadiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac iyo weliba guud ahaanba bahda v o a idin leh tan iyo intoin idaacadda galabnimo afarta galabnimo isugu iman doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo